galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin khamiis ah bisha oktoobar ee sanadka waa afar toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a waraysiyo qaas ah oo aan la yeelannay mid ka mid a qareennada soomaaliya ee kiiska badda oo ka hadlaya sida loo kala helay badda ay xukmisay maxkamadda i c j
establishes a definitive uh, maritime boundary between Somalia and Kenya.
waxa uu sheegay in xukunku uu ihiliya dhinaca soomaaliya dhowr siyaabood dartood isagoo sababahaasi raxyana waxa uu yidhi tan ugu horraysa maxkamaddu waxay jeexday xadbadeed qeexan oo u dhexeeya soomaaliya iyo kenya
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii bandhigga v o a oo ku saabsan qabitinka isticmaalka baraha bulshada
nimco kasta oo nusqaanteeda leh waxtarka ay baraha bulshada amaba aaladahan casrigii ay leeyihiin de wax lasoo koobi kara maaha waxtar badan badan bay leeyihin de hadda laakiinse waxyeeladooduna intaa way la socotaa haddii aan la xakamayn oo aan si fiican loo maarayn
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin aqriyo laamaha ammaanka ee dalka suudaan ayaa xiraad dhanka socdaalka ah kusoo rogay xubno ka tirsan guddi howleed kormeeraya geedi socodka dimuqraadiyadda dalkaasi sida ay sheegeen ilowareedyo ka dhan ah dowladda xiisada u dhexaysa hogaamiyaasha rayidka iyo milatariga ayaa toddobaadyo kadib waxaa sare ay u qaaday hafgembigii dhicisoobay xiisadda siyaasadeed ayaa qaraxday koob iyo labaatankii sebtembar markii ra-iisul wasaare cabdalla xamduug uu sheegay in ciidamo weli daacad u ah cumar al-bashiir ay doonayaan inay si xoog ah u leexiyaan ujeeddada kacaanka xukunka ka tuuray madaxweynihii hore sannadkii kii ilawareedyadan ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ay arbacadii sheegeen in xayiraad socdaalka ah ee adeega sirdoonka aan ku celiyay halkaasi ilawareedyo ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ay arbacadii sheegeen in xayiraad socdaalka ee adeega sirdoonka guud ee g i s uu kusoo rogay koob iyo toban sarkaal oo rayid ah oo u badan xubnaha guddiga loo xilsaaray burburinta dhaxalka dhaqaale iyo siyaasadda ee bashiir bayaan goor dambe oo arbacadii ah ay g i s soo saartay ayay ku beenisay warka sheegaya in socdaalka ay ka mamnuucday mas-uuliyiinta waxayna sheegeen in taasi aysan ku jirin awooddeeda ilawareedyada ayaa sheegay in liiska uu ku jiro maxamed alfaki oo shir jaraa'id bishii hore ku eedeeyey milatariga inay marmarsiyo ka dhiganayaan iskudaygii afgembigii dhicisoobay waxaa sii xoogaysanaya weerarada cirka iyo dhulka ah oo ay ciidamada ethoobiya iyo xulufadooda la beegsanayaan xoogaga gadoodsan ee kasoo jeeda gobolka tigre sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ciidamada tigrega arbacadii shalay isagoo sheegay inay la kulmeen khasaaro aada u badan getajo rida oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka tigrega ee t b l f ayaa taleefonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee reuters in milatariga ethoobiya iyo xulufadiisa ee kasoo jeeda gobolka amxaarada ay dhowr jiho kula dagaalameen ciidamada tigrega gaar ahaan labada gobol ee amxaarada iyo canfarta ee dariska la ah afhayeenka milatariga ethoobiya ayaan markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan warbixinta dhinacooda ah milatariga iyo dowladda ayaan qiran weerarkan cusub oo ay kooxda t b lf sheegtay inuu ka bilowday inuu ku bilowday weerar xagga cirka ah oo toddobaadkii hore maalmo kadib markii ra-iisul wasaare abiy axmed loo dhaariyey inuu xilka sii haynayo shanta sano ee soo socota dagaalkan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo inay sii xumaato xasiloonida wadanka geeska afrika ku yaala oo ay ku nool yihiin milyan oo qof islamarkaana horseedi kara gaajo baahsan oo ka dhacda gobolka tigre wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya mavluud kozolu ayaa arbacadii sheegay in turkiya ay saameyn ay samayn doonto wax kasta oo lagama maarmaan u ah amnigeeda kadib waxa uu ugu yeeray weeraro sare u kacay oo maleeshiyada kurdishka ee siiriya ee y b g ay ka fulisay xuduudda madaxweyne ordogan ayaa isniintii sheegay in weerar ay ankara ku eedeysay kooxda y b g ee maraykanka uu taageero kaasoo lagu dilay laba sarkaal oo boolis oo turkish ahaa uu yahay mid dulqaadka ka dhameeyey islamarkaana ay ankara ka go-an tahay inay cirib tirto halista kaga imaanaysa waqooyiga syriya turkiya ayaa sheegtay in booliska oo ku sugnaa gobolka waqooyiga ee syriya ee azas lala beegsaday gantaalada la hago axadii kaasoo ay ku eedeeyeen jabhadda y b g sidoo kale isniintii ayaa gantaalo lagu soo tuuray deegaanada ay haysato laga soo tuuray deegaanada ay haysato y b g waxaana ay ku dhaceen magaalada karkamis ee koonfurta turkiya sida ay sheegtay ankara isagoo ka hadlaya ankara ayaa kofudu ayaa kafazulu waxa uu sheegay in maraykanka iyo ruushka aysan kasoo bixin ballanqaadkoodii ahaa inay xaqiijin doonaan in maleeshiyada y p g ay ka baxdo aagga xuduudda syriya ugu yaraan lix iyo afartan ruux ayaa ku dhintay koob iyo afartan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay dhismo deegaan ahaa oo ku yaala magaalada konsung ee koonfurta taiwan sida ay xaqiijisay dowladda maanta waaxda dabdamiska ee konsung ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in markii ay dhammaysteen baaritaanka dhismaha ay xaqiijiyeen dhimashada lix iyo afartan qof dabka ayaa ka kacay dhismaha afartan sano jirka ah subaxnimadii hore ee maanta waxaana la damiyey barqadii dhegaystayaal warkii dunidana waa naga intaa halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilowne soomaaliya waxaa maanta laga xusay maalinta afar iyo tobanka oktoobar oo ku beegan markii uu dhacay qaraxii ugu dhimashada badnaa soomaaliya afrika afar sano ka hor qaraxa zobe oo ee muqdisho waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay ilaa kun qof sida ay sheegeen guddigii loo xilsaaray gurmadka dadka dhibaatada ay kasoo gaartay warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow
muqdisho isgoyska soobe afar sano kadib maanta oo kale qaraxii weynaa ee ka dhacay wax raada halkan kama muuqdaa marka laga reebo taalla yar oo dhowr mitir ah oo xasuus ahaan waddada dhexdeeda loo suray laakiin dhacdadii argagaxa lahayd ee halkan ka dhacday weli kama dhammaan qalbiyada soomaalida waxaana goobtan ku dhintay boqolaal ruux boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen dad badanna waxaay ku waayeen hantidooda liibaan cismaan faarax iyo qoyskiisu waxay qaraxii soobe ee masiibada ahaa ay ku waayeen walaalkii cabdulaahi cismaan faarax oo ahaa wariyo dhallinyaro ah oo ka shaqaynayay idaacad maxalli ah oo ku taalla magaalada muqdisho isaga oo taagan isgoyska soobe ayuu v o e da uga warramay xanuunkii qaraxaasi uu isaga iyo qoyskiisaba ku reebay halkaan waxaan taaganna waxaan ku waayay walaalkii cabdulahi cismaan faarax oo ah wiil dacyar oo markaas idaacadda mustaqbal u shaqaynayay riboodna uu ahaa subaxii markuu guriga ka soo baxaayay eray aan isdhaafsannay galabta laba naadi ayaa dheelayso laba manchester ayaa dheelayso anigaan kaa badinaayo waa ogaa doontaa iyo adig igama badinaysid ayaan kusoo kala tagnay dabeecadihiisa waa dabeecado aad u wanaagsan oo maasha allah u ahaa inta bulsha lala dhaqmi karo qof la dhaqmi karo ahaa halkaana aan taaganaha ayuunu aan ku weyno walaalkeena allah u naxariistaan leyna allaha u naxariistay cabdulaahi cismaan faarax waxa uu ahaa wiil dhallinyaro ah oo dhowr iyo labaatan sano jiray wax yar ka hor markaasna ka qalinjibiyey jaamacad ku taalla muqdisho qoyskiisa ilaa iyo hadda ma aysan arkin meydkiisii mana aasan
sidee kugu soo gaartay ama qoyskiina ay ku soo gaartay geerida walaalka wallaahi dhab ahaan aniga walaalkay sidii dadka meeshaan loogu waayey ayaa loogu waayey ilaa hadda aniga geeridiisa maan arkin laakiin maqal ahaan ama muuq ahaan weli maan arkin laakiin maqal waan maqalnay inuu halkaan ku dhintay dadka halkaan ku dhintay ayuu ka mid ahaa
marka ilaa hadda lama hayo sida aan hadalkaada u fahmayo oo lama aasin lama aasinba anaga ma aan aasaninba waxa aasay ma sheegi karno qof aasta ma sheegi karo laakiin anaga waa naga maqan yahay waxaan ku xisaabnay qof dhintay ayaan ku xisaabinay cisbitaalada ku yaala caasimadda soomaaliya waxay afar iyo tobankii oktoobar afar sano ka hor ayuu ahayd maalin uu culays badan haystay waxaa soo gaaraya dhaawacyo iyo meydad badan dhaawacyada qaar way dhimanayeen taasina waxay shaqaalaha caafimaadka ee muqdisho ay ku reebtay xanuun daran doctor cabdi faarax taano oo ka howlgala cisbitalka shaafi ee muqdisho waxa uu dib u xasuusanayaa afar sano kadib waxa uu maanta oo kale uu ku sugnaa maantaoo kale run ahaantii maalin waxay ahayd maalin madow bay dhahaan reer galbeedku laakiin maalin aan aad u fiicnayn bay ahayd maalin daal iyo rafaad iyo cabsi baalkii la odhan jiray cabsi iyo isku darsatay murugo bay ahayd maalin waxay ahayd aan yacni hameenno ku xigeen aan la seexan bay ahayd maalin dad badan horteeda ay ku dhimanayeen bay ahayd qaar badan oo dhinteen la keenahayo xusuus waxay noo leedahay runtii murugo leh ilaahay subxaana watacaala waxaan u rajeynaya dadka ku dhintay in uu jannadiis ka waraabiyo dadkii ay ka dhinteen ka maxaanku idhaha ka dhinteenna kulligeen oo dhan bay naga dhinteenna samir iimaanka siiyo ilaahay taasaan uga baryaynaa insha allah soomaaliya dhowr iyo tobankii sane ee u dambeeyey waxaa ka dhacayay qaraxyo waxaana ku dhimanaya dad badan doctor taano ayaan weydiiya waxa laga bartay qaraxii masiibada ahaa ee ka dhacay soobe marka loo yimaado dhinaca caafimaadka weyn oo laga bartay oo maanta aan dhihi karo disaster kaasaa dhacay adduunka ilaahay waxaa la sameeyaa markay wax shay wax ku dhacaan waxbaa laga bartaa waxa soo socdo ayadii oo kalaa ama u egna waa loo diyaargaroobaa runtii anu ma hayo wax aan ku idhaahdo cabdicasiis waxaasaa loo diyaargaroobay saasaanu diyaar u nahay maantay hadday dhacdo waa sidii baa dhacaysa yacni keoski maalinkii isku dhexyaacii ka dhacay soobe maanta hadduu wax yar kabacdi hatuu ka dhacay iskiska ex control nafsa shayn probleemkii laftiis baa nahayey muxuu nahayey dad baa ku dhaawacmay dibadda ha loo qaado maxaan ku idhaa dadkii soo qaar ka mida dibadda ha loo qaado qaar dadkii dhiig in loo waayo dadkii in meel la geeye la waayo isbitaaladii ay isbitaaladan yaryarka ah oo dhan aysan qaban karin yacni mass casualty incidents buu ahaa wax oo yani dad badan oo disaster u gaaray wadankeenana uma diyaarsano mana dhowaa caafimaadka waxaad ka shaqaynaysaa waqti badan waxaan rabaa inaan dib u xasuusanno afariyo tobankii oktoobar wixii dhacay weli intii aad ka shaqaynaysa caafimaadka xaalad noocaasi oo kale ah oo u baahan mar keliya in laga jawaabo maku soo martood xasuusanayso
maya runtii taasoo kale ma arag ilaahayna waxaan ka baryayaa dib inuusa ii tusin qurbahaas oo dibadaha maraan ka shaqaynayna laakiin always waxaan ku jiri jirnay training ah ama tababar ah in waxaasi hadday dhacaan maxaa la sameynaya yacni markiiba waxaa loo baahan yahay kaadirada caafimaadka ama dadka caafimaadka shaqeeya inay dhaqaaqaan ambalaasyo qalabaysan ay dhaqaaqaan maaha kuwan oo darwal baalkii loo ohan jira darwal kaliya wado aan oxygen iyo waxba wadan noocyadan maaha yacni ambalaas dhakhtar la socdo oo maxaanku idhaahaa aagiina boliis kaga sii horeeya oo diyaariyeen dadka maxaanku identification wax layidhaha loo sameeyo qof kasta la aqoonsado midka dhaawaca iyo midka maxaanku idhaahaa aan dhaawaca ahayn la aqoonsado dhar ay dadka shaqaalaha ay xirtaan aagga dhan uu xiran yahay dadweynuhu aysan soo gelin tiimam lasii diyaariyey oo maxaanku yidhaha ay ka mid yihiin boliiska ay ka mid yihiin dhakhaatiirta ay ka mid yihiin neerska oo u diyaarsanba markii disaster saasoo kalea dhacaan inay dhaqaaqaan baa adduunka cid kastaaba samaysataa annaga nasiib darro malihin marka laga soo tago dhimashada dhaawaca iyo hantidii ku burburtay qaraxii ka dhacay isgoyska soobe ee muqdisho afar sano ka hor haddana waxaa boqolaal ruux uu ku reebay uurkutaallo kuwaas oo qaarkood weli gocanaya xanuunadii maalintaasi uu dareen ahaan qaraxaasi ku reebay cabdicasiis barrow v o a muqdisho
mid ka mida qareennada u doodaya soomaaliya xilligii uu socday muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xukunka ay maxkamadda i c j ee garsoorka caalamiga ah tobankii bishan ka gaartay badda lagu muransan yahay looyarkan oo lagu magacaabo paul rayler waxa uu waraysigan kaga hadlayaa sida ay dhulbadeedka lagu murunsan yahay u kala heleen soomaaliya iyo kenya haaruun macruuf ayaa waraysigaasi qaaday warbixintan ayuuna nooga diyaariyey
qareenkaasoo lagu magacaabo paul raikler waxa uu ka tirsan yahay shirkadda foli hog oo ahayd shirkaddii ay karaysatay soomaaliya si ay u difaacdo kiiskeeda badda paul raikler waxaan wax ka weydiiyey xariiqa ay jeexday maxkamadda caalamiga i c j sida uu u saameeyey dhulbadeedka soomaaliya marka la raaco saddexda qaybood ee u kala xukuntay maxkamadda caalamiga ah oo kale ahaa dhulbadeedka ku eg labayo tobanka nortical mile aagga dhaqaalaha ee loo yaqaano e e z exclusive economic zone oo ah dhulka u dhexeeya labayo toban nortical mile ilaa laba boqoloo nortical mile iyo wixii ka dambeeya laba boqoloo nortical mile ilaa qalfoof qaaradeedka ama continental shelf oo ku eg saddex boqol iyo konton mile paul raikler waxa uu ugu horreyn iiga warramay go'aanka ay maxkamaddu gaadhay iyo sidau u arko waxa uu sheegay in xukunku u hiliya dhinaca soomaaliya dhowr siyaabood dartood isagoo sababaha sarraxayana waxa uu yidhi tan ugu horreysa maxkamaddu waxay jeexday xadbadeed qeexan oo u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxayna soo afjartay murankii muddada soo socday ee ahaa halka uu maraya xadku waxa uu sheegay in xukunka maxkamaddu uu yahay kama dambays waajibna uu ku yahay labada waddan marka loo eego sharciga caalamiga ah waxa uu sheegay inaysan jiri doonin sabab kale oo looga murmo xuduudda badda iyo khayraadka ku jira tan labaad ayuu yidhi xadka ay maxkamaddu jeexday waxa uu aad ugu dhow yahay xariiqii ay soomaaliya doonaysay soomaaliya waxay ku doodaysay ayuu yidhi xariiq toos uga baxa xuduudda dhulka oo u socda jihada koonfur bari halka kenya ay ku doodaysay ayuu yidhi xariiq u socda bari marka laga tego xeebta oo barbar socda loolka maxkamaddu si buuxda ayay u diiday doodda kenya ayuu yidhi maxkamaddu waxay aqbashay ayuu yidhi mowqifka soomaaliya ee ah in xadku uu ka bilowdo xadka dhulka oo koonfur bari u socda hase yeeshee waxay xariiqaasi ku samaysay ayuu yidhi sigibtir ama isbeddel u heelinayay dhinaca kenya aragtida maxkamadduna waxay ahayd ayuu yidhi in natiijadu ay noqoto midu cadaalad falaysa labada dhinac waxa uu sheegay in sigibtirka ay maxkamaddu samaysay ee kenya cadka dhulka ah siiyey uu muujinayo heerka ay maxkamaddu ka gaartay inay samayso dadaalka ah inay labada dhinac u cadaalad fasho waxaana taasi ay xukunka maxkamadda ka dhigaysaa ayuu yidhi mid lagu kalsoonaan karo oo gaashaan u noqda haddii ay kenya sababo siyaasadeed darteed u durto xukunka maxkamadda paul raikler waxaan wax ka weydiiyey fikradaha laysla dhex maraya ee ku doodaya in maxkamaddu si isleeg ugu kala qaybisay dhulbadeedka lagu muransanaa kenya iyo soomaaliya waxaana uu ku jawaabay sidan taasi sax maaha ayuu yidhi waan xisaabinay boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhulka lagu muransanaa waxa uu raacayaa dhinaca soomaaliya boqolkiiba shan iyo labaatanna waxa uu raacayaa dhinaca kenya labiyo tobanka mayl ee u horreeya maxkamaddu waxay isticmaashay ayuu yidhi laynka tooska ah waxayna soomaaliya maxkamaddu siisay boqolkiiba boqol dhulka ka dambeeya oo ah aagga dhaqaalaha oo ah dhulka ugu weyn saddexda qaybood ee maxkamaddu qaybisay xukunkeeda waa dhulka loo yaqaano e e z oo ah dhulka u dhexeeya labiyo tobanka nortical mile ilaa laba boqoloo nortical mile soomaaliya waxay heshay ayuu yidhi boqolkiiba toddobaatan iyo shan kenyana waxay heshay boqolkiiba shan iyo labaatan bool raykla waxaan wax ka weydiiyey cabirka dhulka e e z ee lagu muransanaa inta uu la egyahay iyo sida ay maxkamaddu qaybtaas u kala xadaysay waa dhulka u dhexeeya labiyo tobanka nortical mile ilaa laba boqoloo nortical mile waxaana uu ku jawaabay sidan natiijada qaybtani waxay noqotay ayuu yidhi dhulka muranku ka jiray waxa uu ahaa in wax yar ka yar koob iyo afartan kun oo square kilomitr waxayna maxkamaddu siisay soomaaliya ayuu yidhi in wax yar ka yar koob iyo soddon kun oo square kilomitr halka ay kenya ka siisay wax in yar ka badan toban kun oo square kilomitr taasi oo u dhiganta boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhinaca soomaaliya iyo boqolkiiba labaatan iyo shan oo ah dhinaca kenya qaybta saddexaad ee dhulbadeedka ee maxkamaddu xadaysay waa dhulka ka dambeeya labada boqol ee nortical mile gaadhsiisanna ilaa saddex boqol oo nortical mile ama qalfoof qaaradeedka paul raykler oo qaybtaasi ka hadlayey waxa uu yidhi wixii ka dambeeya laba boqoloo mayl xariiqu waxa uu ku soconayaa xagasha kala qaybisa aagga dhaqaalaha ee laba boqoloo mayl ilaa qalfoof qaaradeedka soomaaliya ee kenya oo ilaa saddex boqoloo mayl ah waxaanan dhihi karnaa dhulka lagu muransan yahay ee qaybtan waxay soomaaliya ka helaysaa saddex meeloodoo laba waana dhulka u dhexeeya ayuu yidhi xariiqa ay jeexday maxkamaddu iyo xariiqa ay sheegatay kenya haddaan isku soo duubo ayuu yidhi labiyo tobanka mayl ee u horreeya soomaaliya waxay heshay boqolkiiba boqol e e z waxay soomaaliya helaysaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan wixii ka dambeeya laba boqoloo nortical mile soomaaliya waxay helaysaa saddex meeloodoo laba dhulka lagu muransan yahay qodob kale oo aan wax ka weydiiyey paul raykler waxa uu ahaa in warbaahinta caalamku ay tebisay in dhulkan lagu muransanaa uu qani ku yahay saliidda waxaana aan weydiiyey dhinaca ay mareen ceerasha saliidda waxaana uu ku jawaabay sidan
Now, there, there are no wells at this point. Uh, there have been uh, there's been some seismic testing done by Kenya, and there's been some seismic testing done by Somalia.
ma jiraan ayuu yidhi wax ceelal ah xilligan waxaa lagu sameeyey sahamin kenya waxay ka samaysay sahamin soomaaliyana waxay ka samaysay sahamin laakiin shidaal qodis dhab ah kama dhicin saliidna weli lagama helin dhulkan badankiisa waxaa inay shidaal ka baadhaan lagu siiyey shirkado waxaana liisamadaasi bixiyey kenya iyo soomaaliya labadaba inkastoo kenya ay bixisay inta badan liisamada ceel ayaa loo qoday ayuu yidhi in laga sahamiyo shidaal laakiin saliid lagama soo saarin waxaana ceelkaasi uu maray ayuu yidhi dhinaca kenya sida ay maxkamadda i c j ee garsoorka caalamiga ah go'aamisay waxaa jiray gobol yar oo dhulbadeed ah oo u dhexeeya xuduudda soomaaliya ee tan kenya marka laga eego xariiqa ay jeexday maxkamaddu dhulkaasi oo aan si buuxda dhinacna u raacin waxayna maxkamaddu ugu yeedhay grey area paul raykler ayaa sharaxaya waxa uu yahay dhulkaasi waxa uu yidhi grey area waa marka xariiqa xuduudda ee la jeexay uu dhex maro dhulbadeed ka badan laba boqoloo mayl oo dal leeyahay balse uu weli ku dhex jiro dhulbadeedka labada boqolee mayl ee dalka kale waxaa garey eriya loogu yeeray dhulkaas mid ka mida labada dal waxa uu helayaa qalfoof qaaradeedka dalka kalena waxa uu helayaa aagga dhaqaalaha taasi oo ka dhigan dal waxa uu helayaa khayraadka ku jira badda salkeeda sida shidaalka halka dalka kale uu helayo khayraadka ku jira biyaha sida kalluunka waxa uu sheegay dhulkaasi cabirkiisu inuu aad u yaryahay waxa uu sheegay in aagga dhaqaalaha ee loo yaqaano e e z uusan dhaafin laba boqoloo nortical mile laakiin continental shelf ama qalfoof qaaradeedku uu gaaro saddex boqol iyo konton mile dhulkan waxa uu ku yaalla ayuu yidhi dhinaca kenya ee xadka la jeexay laakiin waxa uu dhacaa meel ka baxsan laba boqoloo mile sidaasi darteed kenya kuma yeelan karto e e z ama aag dhaqaale kenya waxay ku yeelan kartaa oo keliya continental shelf ama qalfoof qaaradeed laakiin saddex xagalka soomaaliya waxay ku yeelanaysaa e e z ama aagga dhaqaalaha soomaaliya waxay helaysaa khayraadka biyaha kenyana waxay helaysaa badda salkeeda wixii ku jira ugu dambayn bool raykler waxa uu ii sheegay in inkastoo kenya ay cambaaraysay xukunka maxkamadda ayna ka soo horjeesatay haddana in labada waddanba uu waajib ku yahay marka la raaco ahdiga qaramada midoobay oo soomaaliya iyo kenyaba ay xubno ka yihiin waxa uu sheegay in shirkadaha shidaalka caalamiga ah ay u hoggaansamayaan xariiqa ay jeexday maxkamaddu waxaana uu sheegay inay taasi tahay natiijo muhiim ah oo ka soo baxday maxkamaddan waxa uu sheegay inay caqabada jiri doonaan laakiin ugu dambayn ay xaaladdu degi doonto
codkaasi waxa uu ahaa paul reykler oo ka mid ah qareennada soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ka difaacayay kiiska soomaaliya waxa uu u waramayey haaruun macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyey sidii aad ku maqasheen idaacaddii shalayna dowladda kenya waxa ay ku gacan seertay go-aanka maxkamadda caalamiga ee i c j madaxweynaha kenya oo war-saxaafadeed soo saaray waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diidayso gebi ahaanba aysanna oqoonsan doonin natiijada ka soo baxday go-aankan oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee fadhigeedu yahay the hague kenyatta ayaa sheegay in xukunkaasi uu yahay mid hal dhinac faa'iido u ah kaasoo xumayn doona xiriirka labada dal kenya waxay sheegtay inay doonayso in arrinta badda lagu dhammeeyo wadahadal dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in v o a ay la xiriirtay laba ka tirsan mas-uuliyiinta kenya ay welina aysan noo suuragelin inaan midkoodna waraysi ka qabanno marka ugu horreysa ee taasi ay dhacdo waan idiin soo gudbin doonaa markana madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khamiista maanta aanraahdee markana madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa maanta oo khamiisa aqalka cad ku qaabilaya madaxweynaha kenya uhuru kenyatta faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
madaxweyne uhuru kenyatta ayaa noqonaya madaxweynihii u horreeyey ee afrikaan ah ee uu la kulmo madaxweyne biden tan iyo markii uu kal hore la wareegay talada dalkan maraykanka kulanka labada hogaamiye ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin dimuqraadiyadda xuquuqda aadamaha nabadgelyada horumarinta dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada aqalka cad ayaa sheegay in sidoo kale ay labada madaxweyne ka wada hadli doonaan hufnaanta hanaanka maaliyadeed ee gudaha kenya iyo caalamkaba arrintan ayaa lagu wadaa in ay daba socoto warbixintii bandora babers ee shaaca ka qaaday in madaxweyne uhuru kenyatta iyo qoyskiisu ay lacag ku dhow soddon milyan oo dollar ay dalka dibaddiisa dhigteen ma jirto wax caddayn ah oo muujinaysa in kenyatta iyo qoyskiisu ay lacag ka xadeen hantida dowladda mar arbacadii shalay la weydiiyey afhayeenka aqalka cad jen saki in madaxweyne biden uu u ololayn doono sidii loo heli lahaa isla xisaabtan maaliyadeed ayay sheegtay in madaxweyne biden uu si cad mar hore arrintan uga hadlay isagoo oo dhiirigelinaya in laga hortago isu dheelitirnaan la-aanta maaliyadeed afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in inkasta oo eedaha musuqmaasuqa loo jeediyey madaxweynaha kenya ay haddana taasi ka dhignayn inaan lala kulmin cid kasta oo aad kala aragti duwan tihiin jen saki ayaa intaasi raacisay in maraykanka iyo kenya ay ka dhexeeyaan dana badan oo ay ka wada shaqaynayaan iyo sidoo kale iskaashi ku saabsan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha afrika iyo gobolka taasi oo ay sheegtay in mudnaanta la siin doono kulanka madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha maraykanka jo biden ee maanta qabsoomaya ayaa kusoo beegmaya iyada oo uu sii murgayo amaba ay sii murgayso xaaladda bini aadamnimo iyo dagaalka sokeeye ee ka socda etoobiya oo deris la ah kenya madaxweyne uhuru kenyatta ayaa salaasadii isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobey u sheegay saxaafadda in uu ugu baaqayo dhinacyada isku haya etoobiya in ay wadahadal siyaasadeed ku xaliyaan khilaafkooda isagoo sheegay in militarigu aanu xal keeni karin
mahadsanid xuseen barre aadan oo warbixintaasi noo diyaariyey markana dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington goordhow waxaa noo soo socda xubintii bandhigga v o a dooda gaaban dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida oo aan mar kale idin durmano laamaha ammaanka ee dalka suudaan ayaa xiraad dhanka socdaalka ah kusoo rogay xubno ka tirsan guddo howleed kormeeraya geedi socodka dimuqraadiyadda dalkaasi sida ay sheegeen ilowareedyo dhanka dowladda ah xiisadda u dhexaysa hogaamiyaasha rayidka iyo milatariga ayaa toddobaadyo kadib waxaa sare uu qaaday afgembigii dhicisoobay xiisadda siyaasadeed ayaa qaraxday koob iyo labaatankii sebtembar markii ra-iisul wasaare cabdallah xamduug uu sheegay in ciidamo weli daacad u ah cumar al bashiir ay doonayeen inay si xoog ah u leexiyaan ujeeddada kacaanka xukunka ka tuuray madaxweynihii hore sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii ilawareedyo ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ay arbacadii sheegeen in xayiraad socdaalka ee adeega sirdoonka guud ee g i s uu kusoo rogay koob iyo toban sarkaal oo rayid ah oo u badan xubnaha guddiga loo xilsaaray burburinta dhaxalka dhaqaale iyo siyaasadeed ee al-bashiir bayaan goor dambe oo arbacadii ah ay g i s soo saartay ayay ku sheegtay warka sheegaya inay socdaalka ka mamnuucday mas-uuliyiintan waxaana ay sheegeen in intaasi aysan iyaga awood u lahayn ilawareedyada ayaa sheegay in liiskan uu ku jiro maxamed alfaki oo shir jaraa-id bishii hore ku eedeeyey militariga inay marmarsiyo ka dhiganayaan iskudayiga afgembiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga mafluud kozolo ayaa arbacadii sheegay in turkiga ay samayn doonto wax kasta oo lagama maarmaan u ah amnigeeda kadib waxa uu ugu yeeray weerar sare u kacay oo maleeshiyada kurdishta syriya ee y p g ay ka fulisay xuduudeeda madaxweyne erdogan ayaa isniintii sheegay in weerarka ay ankara ku eedeysay kooxda y b g ee maraykanka uu taageero kaasoo lagu dilay laba sarkaal oo boolis ah uu ahaa mid dulqaadka ka dhameeyey islamarkaana ay ankara ka go-an tahay inay ciribtirto halista kaga imaanaysa waqooyiga syriya turkiya ayaa sheegtay in booliiska oo ku sugnaa gobolka waqooyiga ee syriya ee azaas lala beegsaday gantaalada la hago axadii kaasoo ay ku eedeysay y b g sidoo kale isniintii ayaa gantaalo lagu tuuray deegaanada ay haysato y b g waxa ay ku dhaceen magaalada karmakes ee koonfurta turkiya sida ay sheegtay ankara waxaa sii xoogeysanaya weerarada cirka iyo dhulka ah oo ay ciidamada ethoobiya iyo xulufadeeda la beegsanayaan xooga gadoodsan ee kasoo jeeda gobolka tigre ee ethoobiya sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada tigreega arbacadii shalay isagoo sheegay inay la kulmeen khasaaro aada u badan gitajo reda oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka tigreega ee t b l f ayaa telefoonka ugu sheegay wakaalada wararka ee reuters in milatariga ethoobiya iyo xulufadiisa kasoo jeeda gobolka amxaara ay dhowr jiho kula dagaalamayaan ciidamada tigreega gaar ahaan labada gobol ee amxaarada iyo cafarta ee dariska la ah afhayeenka milatariga ethoobiya ayaan markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan warbixintaasi ugu yaraan lix iyo afartan ruux ayaa ku dhintay koob iyo afartan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay dhismo deegaan ahaa oo ku yaala magaalada kanshuun oo koonfurta taiwan sida ay xaqiijisay dowladda khamiista maanta ah waaxda dabdamiska ee kanshuun ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in markii ay dhammaysteen baaritaanka dhismaha ay xaqiijiyaan dhimashada lix iyo afartan qof dhageystayaal warkii dunida waa naga intaa markana kenya maxkamadda sare ee dowladda kenya ayaa ishortaagtay qaabkii ay dowladda kenya u martay diiwaangelintii kaararka aqoonsiga iyadoo u cuskatay in nidaamkaasi uu halis ku yahay ilaalinta xogta gaarka ah ee dadka kenya qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan noo soo diray
dowladda kenya ayaa howlgalka diiwaangelinta aqoonsiga kaararka huduma namba ka bilowday guud ahaan dalka horaantii sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii iyagoo sharcigaasina ay isku diiwaangeliyeen oo ay qaateen in ka badan soddon iyo lix milyan oo isugu jira kenyaan iyo dadka kale ee dalka ku nool maxkamadda sare ee kenya ayaa maanta shaaca ka qaaday in nidaamkii ay dowladdu u martay diiwaangelinta sharcigaasi huduma namba uu halis ku yahay xogta gaarka ah ee dadka kenyaanka ah iyo kuwa kale ee aanan kenyaanka ahayn aqoonsiga huduma namba ayaa ah kaar si casri ah ay dowladdu u samaysay kaasoo ay ku jiraan dhammaan xogta gaarka ah ee qof kasta sida ciwaanada guryaha akoonnada bangiyada iyo dhammaan xogaha gaarka ah ee dadka oo hal meel la ysugu keenay inkastoo ay dad badan oo horey isku diiwaangeliyey ay hadda soo qaateen kaararka oo ay haystaan haddana maxkamadda sare ee kenya ayaa maanta shaacisay in kaarka huduma number uu sharci darro yahay justice jaires oo ah garsooraha maxkamadda sare ee kenya ayaa khamiistii maanta shaaciyey in dowladdu ay ku guuldaraysatay inay samayso qiimaynta saameynta ka dhalan karta macluumaadka iyo xogta gaarka ah ee muwaadiniinta iyo dadka kale ee kaararkaasi loo diiwaangeliyey ka hor intii aanan la daabicin kaararka huduma number bishii nofembar ee sanadkii hore tillaabadaasi ayuuna garsooruhu uu ku sheegay inay ka hor imaanayso dastuurka dalka garsoore jaires ayaa wasaaradda arrimaha gudaha kenya ku amray inay dib u habeyn ay ku samayso nidaamkii loo maray diiwaangelintii kaararka huduma number iyadoo la samaynayo qiimeyn la xiriirta xogta gaarka ah ee la soo aruuriyey aqoon-yahanada dhanka sharciga ee kenyaanka ah ayaa horey uga soo horjeestay qorshaha ay dowladda kenya ay ku doonaysay in ay ku howlgeliso kaararka huduma number lamana oga waxaa go-aankan ka soo baxay maxkamadda sare ee kenya ee ay ku diiday kaararka huduma number uu ka bedeli doono qorshihii hore ee dowladda kenya khadar maxamuud xareed v o a nairobi
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii bandhiga v o a waxaa inoo haya soona jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan laqabatinka isticmaalka baraha bulshada iyo saamaynta ay arrintaasi ku leedahay bulshada dhexdeeda dhowaan ayay ahayd markii ay muddo saacado ah hawada ka maqnaayeen adeegyada ay bixiso shirkadda facebook iyo shirkadaha hoostiga sida instagram-ka iyo weliba whatsapp-ka saacadahaasi ayaa dunida oo dhan jahawareer ku riday iyada oo shirkadda facebook ay khasaartay saacadahaasi kooban in ka badan lix bilyan oo dollar dhacdadan ayaa muujisay sida ay dadweynaha caalamku ula qabatimeen adeegsiga baraha bulshada taasi oo saameyn ku leh nolosha sida uu sharxayo muuse maxamuud ciise dalmar oo ah qoraal soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka sweden xuseenow dadku si weyn bay runtii u qabatimeen ha u badnaadaan waliba dadka magaalooyinka ku dhaqan reer magaalka ah ee helaya de fursad ay ku isticmaalaan adaadahan casriga ah markaa runtii soomaalidu waxay ku mahmaadaa nimco kastaaba nusqaanteeda leh waxtarka ay baraha bulshada amaba adaadahan casrigii ay leeyihiin de wax lasoo koobi kara maaha waxtar badan badan bay leeyihin de hadda laakiinse waxyeeladooduna intaa way la socotaa haddii aan la xakamayn oo aan si fiican loo maarayn waxaan tusaale soo qaadan karnaa wakti badan bay dadka ka qaataan waxaa argaysaa goobihii waxbarashada oo ay saameyn weyn ku yeesheen goobihii shaqada qoyska laftigiisii asxaabtiiyo dhinacii bulshada iyo bannaankii waxaad arkaysaa arday fasalkii ku jira oo yar iyo weynba leh oo xitaa jaamacadahana ha noqotay ama dugsiyada hoose dhexba ha noqotay oo macallinkii waxu dhigayey uuga taag leeyahay mobiilka joojiya oo casharka soo eego dhinaca la socdo waxaad arkaysaa goobihii shaqada oo dadkii ay qofka isagoo shaqa ku jira aad arkayso kolba kan uu eegayaa baraha bulshaduu eegaya waxbuu ku qorayaa amba faalluu ka bixinaya amba u daawanayaa marka mar kastood ku jeedsatana waxaad waayaysaa focuskii ambaba wixii aad ku jeeday baad ka leexanaysaa inaad kusoo noqoto halkii inaad runtii wakti bay qaadanaysaa qoyskoo kale qoyskii wada joogo oo carruurtii hooyadii aabay wada joogaan baa laga yaabaya in carruurtii gaaro isticmaalayso waalidkii gaaro isticmaalayo dadka marka waxaan odhan karaa intii wada joogtay waxa ay noqotay inaanay xiiso badan aanay u samayn wada joogow oo qof kastaaba u jecelyahay inuu la sheekaysto qof ka fog carruurta waxa laga yaabaa inay asxaab ayay saaxiiba yihiin ay la sheekaysanaya wax u qorayaan waalidkii waxa laga yaba inay qaraabo amba la xidhiiraan amba ehel amba asxaaba la xidhiiraan inay iyagoo dadka la hadlayaan waxa laga yaba iyadoo miiskii la wada fadhiyo wax la cunayo in qofo gaar u isticmaalo halkay ahayd in moobilada amaba aaladaha casriga inta dhulka la dhigo intan wada joogtaa ay wakti kooban haba koobnaadeen ay wada hadlaan oo waktiga ay wada joogaan ay si fiican oo soo jeeda ay soo jeedaan ay wada hadlaan oo ay wakti wada qaataan shaqooyinkana haddii qofku uu ku shaqaynayo haddaanu iska xakamayn wax soo saarkiisu u yaraanaya waxyaabaha kale imka dadka khuburada ee arrimahan wax ka qoraanba darsaayay sheegay wax ka mida hurdala-aan badan buu leeyahay oo qofku hadduu habeenkii marku sii saxano kale mobilka sii isticmaalo iftiinkaa badanee ku dhacaya iyo waxa uu daawanaya maskaxdiis hurdada ay ka qaadayaan ama hurdada bay ka qalqalinayaan ilmaha weliba carruurta waa u badnaadaan oo habeenkii markay sidaa usoo jeedaan ay ku adagtay aroortii inay kalahaan oo iskuulkii tagaan qofka xitaa waxa laga yaaba inuu cadho bato marka isticmaalka mobiilka inta ama baraha bulshadu aad u isticmaalaya waxyaabaha kale ee la yaab kale waxaa ka mid ah in la xuso ay tahay isticmaalkan wuxuu keenay in qof ay ku adkayn markii hore inuu dadka gaadho oo codkiisu dadka gaadho oo intaa la joogto inuu saameynayay inuu maanta intu soo fadhiisto in uu ummaddii wada gaadho oo weliba aduu khayr iyo wanaag ku wada gaadho de ma xumee uu xuma ku gaadho oo waxyaaba dee bulshadii saameynaya kala fogeynaya niyadda ka jebinaya burburinaya uu ka hadlo oo xitaa qofkii aan ku raacsanayn uu ku qasbay haddana inuu dhegeysto oo weliba qof kale uga sii sheekeeyo uu yidhahdo hebel baa sanilisan maaragta ama heblaayaasan tiri marka saameyntaasi runtii waa saameyn weyn oo guri kasta gaadhaysa goob kasta gaadhaysa oo shaqo runtiina dee culayskeeda leh baraha bulshada ama social mediaha ayaa ka sukow waxtarka ay u leeyihiin bulshada waxaa haddana jira halis ku lamaan waxaana ka mid ah in si fudud lagu heli karo xogtaada gaarka ah iyadoo la ogaan karo dhaqdhaqaaqaada waxyaabaha aad xiisayso aragtidaada gaarka ah dadka aad xidhiirka leedihiin iyo wixii lamid ah taasi oo si khaldan looga faa'iidaysan karo xogtaada sida uu sharaxayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain xuseen walaal aad baad mahadsantahay waxaanu ogsoonnahay baraha bulshadu waxa ay noqdeen qayb ka mida noloshan aanu ku noolnahay maanta qaybaha ugu muhiimsan qarnigan oo lagu tiriyay qarnigii teknolojiyadda baraha bulshadu waa qaybaha ugu muhiimsan ee ay adeegsadaan bulshada ku nool caalamka maanta waxaan ogsoonnahay baraha bulshadu in ay leeyihiin wanaag iyo xumaan labadaba laakiin waxa badan inta badan wanaaggeeda haddii sida ay tahay looga faa'iidaysto waxaan ogsoonnahay dhinaca waxbarashada in aad iyo aad ay muhiim ugu tahay baraha bulshadu taasi oo fududaysay in macalinka ardayga iyo goobaha waxbarashaduba ay isku xidhmaan lagu soo bandhigi karo wax allaali wixii ay u baahdaan dhinacyadaasi waxaa kale oo jira in dhinacii ganacsiga iyo horumarkii adduunyadu uu isbedelay halkii ganacsatadu ay xayeysiimahooda kusoo bandhigi jireen waayadii hore tviyada iyo raayadiyooda iyo meelaha la midka iyo joornaalada waxa aa maanta fududaatay in qayb walba oo ganacsi ay adeegsato in ganacsigooda iyo xayeysiintoodaba ay ku soo bandhigaan baraha bulshada taasi waa dhinac wanaag ah oo u soo kordhay bulshada iyo caalamka aanu ku noolnahay maanta dhinaca kale waxaa timiday in lagu kala warqaato lagu kulmo la ysku ra'yi weydaarsado lagu helo warbixin si deg deg ah oo ka duwan sidii waagii hore cidhifka ugu sheeya adduunyada ilaa cidhifkiisa kale waxaa dhacaysa in seconds gudihiisa warbixinta adduunyado dhan laysku weydaarsan karo waxyaalahaasoo dhan waxa ay fududeeyeen in baraha bulshadu ay isku xidhmaan adduunyadan aanu ku noolnahay oo waxaa la yidhahdo globalizationka uu aada u fududeeyo dadku isku soo dhawaadeen dhinaca kale haddii loo noqdo baraha bulshada waxaan ogsoonnahay in ay leedahay caqabado kale oo haddii la iska ilaalin dhibkeeda leh waxaa imanaysa in maanta warbixintaada ama informationkaaga oo dhani lagu heli karo si fudud haddii ay adeegsadaan dadka sida qaldan oo isticmaala internetka ama tuugada loo yaqaano ee jabsata warbixinada dadka kale daytada qofka ibni aadanka ah ama privacygas oo kale haddii la raadiyo waa la heli karaa waxaasoo dhan bay dhibaato leedahay waxaa kale oo ay leedahay dadka qaar oo u adeegsaday qaab qaldan oo noloshoodii horumarkii ay gaari lahaayeen ay ka hor istaagtay waxyaalahaasoo dhan waxa weyan qofku marka uu misuse ku sameeyo ama uu si qaldan u adeegsado waxaa imanaysa wixii inuu si qaldan intuu isticmaalo uu wadadii wanaagsaneed ka baydho waxaan aaminsannahay markaa baraha bulshadu intaba way leeyihiin wanaag iyo xumaanba way leeyihiin waana aalado loo baahan yahay oo adduunkan maanta ah la adeegsado dadkuna ay ku xidhan yihiin laakiin waxaan qabaa bulshada soomaalida inta badan marka aan qiimayno dadka ku xidhan baraha bulshada weliba dhallinyarada aadka ugu xidhan ee kusoo bandhiga waxyaalaha aadka u kala duwani in aynan wadadii loogu talagalay u adeegsan oo ay waddo qaldan u adeegsadaan iyaga nafsiyanna ayna waxba ka faa'iidaysan dadka iyo bulshada ku xidhanna wax macno leh oo soo jiidanaya aynan uga faa'iidaysan waynagu yar tahay inta maanta waxbarasho iyo caqli celin iyo faa'iidooyin lagu soo bandhigo aad bay noogu yar tahay dhinaca ganacsiga iyo horumarkiisa inta lagu soo bandhigo waxyaalaha aadka u wanaagsan ee dadka bulshada anfacaya soomaalida ah ee maanta adduunyada ku kala nool aad bay ugu yartahay dhinaca arrimaha bulshada markaan eegno soomaalideenna baraha bulshada oo dunida ku cusub ayaa waxaa ka dhashay dhaqamo ku cusub bulshada waxaana taasi uga sii daray lacagaha ay shirkadaha qaar ku bixiyaan tirada dadka kugu xidhan ama daawado muuqaaladaada taasi oo dhalisay in dadku si walba oo ay lacag ku heli karaan ay sameeyaan waxaana batay aflagaadada iyo anshaxxumada sida uu sharaxayo cabdicasiis cali ibraahim xildhibaan ku magac dheer oo ah qoraa soomaaliyeed kana faallooda arrimaha bulshada kuna sugan boqortooyada britain xuseen aaladahan waxay noqdeen kuwo fariimo isugu jira ammaan dhaliil aflagaado hawada la isugu mariyo kasakow lacagaha laga helo ee ay bixiyaan shirkadaha iskale iyana waxaa barbar socda lacago kale oo lagu bixiyo in lagu aflagaadeeyo shakhsiyaad magac ku leh bulshada dhexdeeda oo isugu jira siyaasiyiin iyo waxgarad kale dhaqamada cusub ee ay soo kordhiyeen isticmaalka aaladahan la adeegsado waxaa ka mid ah kow duni baal martay halkii ay dadkeeda u socdeen labo waxaa horumar la mooday in aan laga xishoon wixii ay dadku ka xishoon jireen saddex waxaa batay aflagaadada cayda shakhsiyaadka qoysaska iyo beelaha ama qabaa-ilka loo marinayo aaladahaas afar dadka isticmaala kama marna madaxda dhaqanka iyo culimmada walow ay jahwareer kala kulmaan sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen marka ay isqabtaan laba gabdhood ama laba wiil waxaad maqlaysaa commenti ayay igu cayday ama igu aflagaadaysay oo ay ula jeedaan faallo xun ayay iga bixisay isku soo wada duub waxay isticmaalkoodu leeyihiin samaan iyo xumaan haddii dhinaca samaanta laga fiiriyo waxaa lagu gudbiyaa wax badan oo waxtaraya bulshada haddii dhinaca kale laga fiiriyo xumaanta ayaan u jeedaa waxaa lagu gudbiyaa fariimo aan u wanaagsanayn bulshada
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo nala socodsiinayay xubintii bandhigga v o a markana australia bishan oktoobar sagaalkeeda ilaa iyo lix iyo tobankeeda ayaa sanad walba laga xusaa magaalada melbourne ee dalka australia maalinta caafimaadka dhimirka warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da ibraahim cumar baafo
soomaalida ayaa ka mid a dadka uu saameeyey xanuunkaasi oo haddana qaarkood u arka inay ceeb tahay sheegistiisa sida ii sharxayso fartuun faarax oo ka mid ah hay-adda east african women foundation oo degan magaalada melbourne oo aan qadka telefoonka kula xidhiiray toddobaadkan waxaa lagu jiraa toddobaadkii caafimaadka dhimirka bulsho ahaan soomaalida inagu waad ogtahay meesha aan ka taagannahay caafimaadka dhimirka dad maaragtay caafimaadka dhimirka wax kale u haysta oo maaragtay in la ogaadoba ama cay iyo wax xun oo qofku inuu isaga keensaday camal u haysta bulshada ayaan u badannahay inteena badan waxyaabaha uu keenay xayiraada iyo covid nnteenka iyo siduu saameyn oogu yeeshay iyo waxa waxyeelada uu gaarsiiyey caafimaadka dhimirka aad bay u badan tahay run ahaantii markii loo eego bulshooyinka dhan een la noolnahay ee wadankan australia gaar ahaan victoria dadka inta badan cudurkan saameeyey ayaa la sheegay inay yihiin dhalinyarada iyo dadka keligood nool sida fartuun ay sharxayso mar kale wax badan baa jira sababtoo ah caruurihii ama dhalinyaradii guriga joogi jirtay ee banaanka u bixi jirtay ee guriga wada jooga cabasho badan baa ka jirta oo ku saabsan dhinacaas xagga mental healthiga waana arrin loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado haddaan nahay bulshada soomaalida ee ku nool gobolkan marka idinkoo urur ahaan maxaad bulshada u qabataan gaar ahaan midda soomaalida oo ku saabsan adeegyadan dowladdu ay u ogoshahay in lagu caawiyo dadkan dhimirka caafimaadka qaba waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah dhinaca mental healthiga inaan dadkii maaragtay qofkii nala soo xidhiidha aan u gudbinno ama revalol ama meelihii looga caawin lahaayoo kale aan u gudbinno inaan maaragtay siino waxyaabaha talabixinta oo kaleeto qofku hadduu dareensan yahay xanuunkaas sidii maaragtay uunan ceeb u moodeynin inaan maaragtay bixinno macluumaadyo dheeraada oo mararka qaarkood aan qabanno maaragtay kulanno aan kaga hadalno caafimaadka maskaxda aan kaga hadalno dadkeenna waxawaaye kuma baraarugsano caafimaadka dhimirka siday u heli lahaayeen adeegyada u diyaarsan ee lagaga caawin lahaa caafimaadka dhimirka marka waxaan un ku howlanahay mar kasta siday dadku u raadsan lahaayeen adeegyada u diyaarsan ama ay heli karaan ee lagu caawinayo inta uunan arrintu aynan sii xumaanin maadaama aad sheegtay fartuun in dadku ay ka xishoonayaan gaar ahaan soomaalidu marka sideebaad ugu dhaadhicisaan inay dadkan la wadaagaan xanuunka haya si loo caawiyo horta awalan marka u horeysa waxaa muhiim ah qofku inuu maaragtay kalsooni naftiisa ku qabo hadduu dareemo inuu caafimaadka maskaxda uu arko inuu wax ka bedelan yahay sida uu ahaan jiray inuu qofku raadsado adeegyada u diyaarsan oo isagoo maaragtay aan ka baqaynin inay dadku wax dhahaan inay lagula yaabo arintaas marka anaga waxa badan oon dadka maaragtay aan wacyigelinta sameynaa aan dhahnaa waxa weeyaan sidii maaragtay aad u heli lahayd adeega kuu diyaarsan oo ku saabsan caafimaadka maskaxda waa maxay marka talada guud ee aad siin lahayd soomaalida ku nool dalkan australia ee ku aadan xanuunka dhimirka waxaan usoo jeedin lahaa bulshada soomaaliyeed ee gobolkan victoria magaalada melbourne ku nool waxaan usoo jeedin lahaa in aan maaragtay caafimaadka maskaxda ay ahayn wax la ceeb ah aysan ahayn ay ka mid tahay xumin jirkaadii ka mid ah xanuunka kugu dhaca ama kaaga dhaca gacanta inay tahay mid maskaxda kaaga dhaca inay xumin jirkaadii oo xanuunsatay un ay tahay wax ceeba aysan ahayn waxaan leeyahay maadaama xayiraad dheer ayna saarnayd dad badan ayaa maaragtay xanuunkaas iyo calalyowgaas iyo dhibaatadaas maaragtay kala kulmay xayiraadan iyada ah marka waxaan dhihi lahaa hala raadsado adeegyo badan baad leedihiin yaad helaysaan fursad badan baad leedihiin awalan waa inay kalsooni la imaato qofka oo naftaada aad ku kalsoon tahay magaalada melbourne ayaa noqotay ilaa iyo hadda magaaladii ugu xayiraada dheereed ee la saaray tan iyo intii uu dilaacay cudurkan covid sagaal toban oo ilaa iyo hadda ay ku jirto xayiraad adag iyo bandow ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda galabta iyo wararka v o a markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydiiyey ibraahim xasan daandurey ayaa inoo haya
kusoo dhowaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ahaa doctor cabdiraxmaan xaashi diib oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca sanka cunaha iyo dhegaha sanka ayaa ah xubun muhiima cudurada ku dhacana way fara badan yihiin dhakhtarka inoo sheego cuduradaasi waxaa ku dhici karo waxaa loo yaqaano ebistaxiska ama sankorarka waxaa ku dhici karo wax kaloo rinitiska ama caabuqa oo viruska ama bacteria ay keento noolaha bacteriyada waxaa ku dhici karo sanka inuu qalloocdo waxa loo yaqaano nasal septum deviation waxaa ku dhici karo waxa loo nasal bolib oo ah hilibaha kasoo baxo sanka waxyaabo badan oo infection keenaha ku dhici karo waxaa jira dadka qaar haddii ay dareemaan xanuun dhinaca dhegta ah inay markiiba aadaan farmashiyaasha si ay daawo uga soo gataan maxaa daba taasi dhibaataa ay u keeni kartaa waxaa noo sharaxaya doctor cabdiraxmaan xaashi diif su-aal aada u muhiima waaye bulshada soomaaliyeed ee dhegeysanaysa waxaan u sheegaa dhibka ugu badan ee maanta xarunteena caafimaad dadka noo imaada ee ka cabanaya dhagaha ay qabaan waxaa waaye waxyaaba ay keeneen daawooyinka daawooyinkaas oo loo yaqaano ototoxic drugs daawooyin sun ku ahaa jiro dhegta waxaa ka mid a daawooyinkan gentamysinka oo kaleeto ama daawooyinkan malaarida loo qaato oo kale daawooyinkaas waxaa la yidhahda otoxic drugs kuwaasa waxay sababaan dhibaato aada u weyn oo aan la fahmi karin qofka qof kasta ee xanuun lasoo gudboonaado waxaan kula talinaya inuu dhakhtar cilmigaas leh oo u tago inta uu qaadan lahaa daawo dhib u keenayso markana su-aalihii dhegeystayaasha magacaygu waa cabdikariin sheekh xuseen yare joogana degmada hadan gaar ahaan banaadir doctoorka waxaan weydiinayaa dhun xanuunka maxaa keena cabdikariin aad u mahadsan yahay cuno xanuun marka la dhaho cudro badan aa keeni karo laakiin midka ugu badan ee keeno waxaa waaye tonsilatiska loo yaqaano qumanka oo barara ama in waxa loo faranjaajis caabuq uu ku dhaco midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmahu ku badan yahay ilmaha waxay kuu sheegayaan waalidka waxay u sheegayaan in dhuunta xanuunayso dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay mararka qaar malax yeeshay cunug wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale markaa cunaa markuu xanuun kugu yimaado qandho inuu leeyahay inaad weydiiso oo kale hadduu qandho leeyahay inaad weydiisid kaas qumankaa keeni karo iyo waxaa kaloo keeni karo cudurka hadda a idiin sheegay oo faranjitiska la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta ayadana waxaa keento bacteria keento laba nooc noqon karaa inuu noqdo mid soo boodo ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano bismillah anoo magaciga ku bilaaba anas yuusuf maxamed anoo fursaddan ka faa'iidaysana waxaa u baahnaa dhaktarka inaa weydiiyo sanboorka maxaa keena anas aada umahadsan tahay sanboorka markaan ka hadleyno ama allergic renitis aan ka hadleyno waxa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno markaas waxaa la renitis ama inaan dhahno allergic renitis dadka soomaalida ma u kala socno samboore u yaqaanaan laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samboorka ama renitiska waxaan idhahnaa marka hore hadduu renitis aan ka hadleyno waxaa keeno viruska ama bacteriyada markaan leenahay allergic renitis oo ah midka ugu badan ee soomaalida xasaasiyadda waxaa keeno waxyaabaha xasaasiyad kaciyaasha oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas alerginiska ama xataa iskaciyaasha markuu qofka jirkiisa la kulmo jirka wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofka mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay songoror oo sanka gororaayo qoyaan badan leeyahay cabur badan leeyahay indhaha cuncunayaan sanboorka kaas waayo waxaa keeno waxyaabihi hadda aan kuu sheegay ee boorka dadka qaar waxaa ku keeni kara carafta dhogorta xoolaha annaga xoolaha aan dhaqano ariga iyo waxaas ubada laakiin dadkan yurubiyaanka wax badana waxaa u keeno dhogorta eyga iyo iyo mukulaalahay aad u dhaqdaan yaanyuura bisada magacaygu waa maxamed nuur axmed qaasim doorka waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha caabuq marka ka hadlano infection ka hadleyno mar walba qofku waxaa kusoo degaya noolaha viruska ama bacteriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ee ka yar tobanka sano waxaa u keena waxa ugu badan marka laga hadlayo waxaa la dhahaa viral waay virus waay noolaha viruska ama sida hadda aa sheegaysa hargab qofka markuu ku dhaco kale in dhegta cunuga ay xanuunto dheg xanuun wax oo la yimaado ama dhegta ay dilaacdo oo qoyaan ka imaado waxaa kaloo keeni karo noolaha bacteriyada keeni karo iyadana waxay keeni kartaa in dhegta xanuunto ama dillaacdo oo qoyaan ka imaado xaaladaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media otitis media waxaa waaye caabuq ku dhaco dhegta qeybteeda dhexe ama middle earka aan yiraahno qeyb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dheg xanuun qandho ku keeni karo maantana hooyada waxay ku sheegay cunuga xilada dhegtuusa salaaxa ir taagin aan dhahna anaga qofka dhegta waxaa u moodaa inay xubnaha kale ka dheer tahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiya oo marti ugu ahaa doctor cabdiraxmaan xaashi diif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca sanka xunaha iyo dhegaha intaan mar kala kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo nala socodsiinaya xubintii dhakhtarka weydiiyey markana dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan ee dhegihiina kusoo dhacaysa
adduunka iskarabdegay waxageedi loo yahay eloo guntanayaa guudka sare in laga dego in laga dego war adduunka iskarabdegay
afagaalka guriyu dayaxaa iskaramaraiskaramarey war hore inaan tagay maba ogid ka darani angalina soo jiray afagaalka guriyu dayaxaa iskaramaraiskaramarey war hore
heestaasi nimca degan iyo cabdirasaaq anshax ayaa u dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen nabadgelyo